From Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha sebtemarna waa sagaal sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lixi tobanka iyo sagaaliyo tobanka mijirbaan iyo bogga v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo xuseen bare aadan
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xafiis qabta adeegyada qunsuliyadaha oo laga furay magaalada garowe
halkan waxaa u dhammaada maaragtay inaan ka furno xafiis la yidhaahdo xafiiska qunsuliyadaha xafiiskaasoo ujeedkiisu yahay in loo dhoweeyo adeega dadweynaha mar haddii la la doonayo adeega bulshada in loo dhoweeyo waxaan u malaynayaa bulshada soomaalida meelkastay joogto inay ku farxi doonaan
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ka taagan gobolka gedo
biyaha ayaa noogu daran waxaan u malay boostada biyaha waxaa la gadaa toban doolar ama kun shilin oo kenya ama laba boqol iyo soddon kun wax sidaasaa la gadaa helidina waa dhib haddaad tiraad booyad baan weli u karaysanana lix boqol toddoba boqol oo doolar bay dabada gashanaysaa
waxaa kalooad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida wakaaladda tamarta ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in korjoogayaasheedu ay xaqiijiyeen in iiraan ay rakibatay qalab casri ah oo loo adeegsan karo horumarinta iyo tayagelinta uraniumta wakaaladda ayaa sheegtay in qalabkan ay ka mid yihiin kuwo laga mamnuucay iiraan oo ku jiray heshiiskii nukliyeerka ee labadii kun iyo shan iyo tobankii xaqiijinta wakaaladda tamarta ee qaramada midoobey ayaa ku soo beegantay kadib markii ay saraakiisha dowladda iiraan arrintan iyagu shaaca ka qaadeen
ururka xisbullah ayaa sheegay inay maanta ciidamadoodu ku soo rideen koonfurta lubnaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dareenka oo ay israa'iil leedahay kooxdan ayaa sheegtay inay diyaaradan daroonka ah u adeegsatay hub ku habboon iminkana ay gacanta ku hayaan burburkeedii dhinaca kale milatariga israa'iil ayaa sheegay in diyaarad daroon ah oo ay leeyihiin ay ku dhacday deegaankaasi balse aan sharaxaad dheeraada ka bixin waxaa kale oo ay sheegeen inay ahayd diyaarad yar oo aan laga helaynin xog weyn oo kashifaad ku keenaysa milatariga danna aanay ka lahayn hogaamiyaha xisbiga xisbullah xasan nasarla ayaa bishii aynu soo dhaafnay uga digay israa'iil inay soo ridi doonaan diyaaradaha droonka ah ee soo gala hawada lubnaan
tallaabada uu qaaday madaxweyne donald trump ee uu ku baajiyey kulan qarsoodi ah oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha afghanistan ashraf khani iyo hogaamiyayaasha taalibaan ayaa muran dhalisay kulankan ayaa qorshaysnaa inuu axaddii shalay ku qabsoomo goobta loogu tala galay nasashada madaxweyneyaasha maraykanka ee loo yaqaano cam david madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo dilay labayo toban qof oo ka mid ahaa askari maraykan ah mudanayaasha kongareeska ee labada xisbi ee dalkan maraykanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in aanay habboonayn in madaxweynuhu marka horeba uu kulankan qorsheeyo amaba uu martiqaado
murashaxiinta dowladaha hoose ee magaalada moscow iyo guud ahaanba dalkaasi ruushka ee ka soo jeeda dowladda ayaa guuldarro weyne ay ka soo wajahday doorashooyinkii xataa iyadoo badiba xisbiyada mucaaradka laga mamnuucay inay tartamaan iyadoo badiba la tiriyey codadkii ayaa waxaa u muuqataa in dowladda hoose ee moscow taageerayaasha dowladdu ay waayeen kuraasidii saddex qaybood marka afar laga dhigo lix iyo toban gobol oo ay ka mid tahay magaalada saint petersburg ayay u muuqataa inay ku guulaysteen xubnaha xisbiga talada haya ururka ilaalaynta doorashooyinka ee madaxa bannaan ee dalkaasi ayaa sheegay in goobo badan oo ku yaala sayberiya iyo bariga dalkaasi doorashada loo isticmaalay laaluush waxa kale oo ay sheegeen in meelo badan loo diiday warbaahinta dadka codaynayana lagu adkeeyey maamuuska guud ee codaynta ella banvilova oo ah madaxa guddida doorashooyinka ruushka oo codaynta in yarun ka hor dad aan la aqoonsan ay weerareen ayaa ku eedeysay dowladda inay ku kaceen wax isdaba marin
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland ka furtay xafiiska dhanka qunsuliyadaha kasoo qaabilsan arrimaha xaqiijinta dokumentiyada warbixin arrintan ku saabsan waxaa garowe nooga soo diray nuux muuse bejeeb
madaxda puntland oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash ayaa ka qayb galay munaasabadda furitaanka xafiiskan oo maanta ka dhacday xafiiska socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka ay ku leedahay garowe axmed cali gacal agaasimaha arrimaha qunsuliyadaha ee wasaaradda arrimaha dibadda oo v o a la hadlay ayaa uga warramay ujeeddada keentay in xafiiskan ay ka furaan garowe halkan waxaa u nimaaday maaragtay inaan ka furno xafiis la yidhaahdo xafiiska qunsuliyadaha xafiiskaasoo ujeedkiisu yahay in loo dhoweeyo adeega dadweynaha marka sidaas darteed mar haddii la doonayo adeega bulshada in loo dhaweeyo waxaan umaleynayaa bulshada soomaaliyed halkastay joogto inay ku farxi doonaan mahad badan ay ka soo celi doonaan insha allahu tacaala xafiiskan ayaa la sheegay in uu dadweynaha ka caawini doono arrimo badan oo la xiriira dukumentiyada iyo xaqiijintooda xafiiskan shaqada qubna waxaa leedahay waxaa leedahay xafiiska tasdiiqa tasdiiqinta waxa macnaha waxa weeye hay-adaha dowladda warqadaha ka soo baxa maxkamadaha notaayooyinka wasaaradda waxbarashada shahaadooyinka warqadahaas oo dhan waxay u baahan yihin xaqiijin si looga kaaftoomo cabdilashideeye iyo waxyaabo badan oo maaragtay khaladaada ayaa xafiiskan wuxuu u taagan yahay inuu xaqiijiyo saxiixyadaas iyo warqadahaas inay sax yihiin ee warqadihii la rabay ay dadweyne inay helaan ay ahayd inay yihiin ayuu hubiyaa marka ujeedkeeni howshashaynu waa hubinta saxiixyada warqadaha hay-adaha dowladda ka soo baxa xafiiskan ayaa ah noociisa mid dadweynaha ku dhaqan puntland ay baahi weyn u qabeen iyadoo ka hor xafiiskan ay soo mari doonaan dhinacyada ay quseyso oo xafiisyada puntland haddana waxa ay su-aal ka taagan tahay qarashaadka ama awoodda jeebka shacabka oo mari doona meelo kala duwan marka loo eego samaynshashada baasaboorka soomaaliga ee magaalada garowe oo meelo badan lacaga looga qaado dadweynaha balse ku kallifto daruufta baahida ay u qabaan in ay helaan iyadoo aysan jirin wax adeeg celin ah oo ay u sameeyaan nidaamka dowladaha heer gobol ama heer federaal nuux muuse birjeeb v o a garowe
magaalada hargeysa ee somalilan waxaa maanta gaaray safiirka britain ee soomaaliya ben fender oo la kulmay madaxa uu ka mid yahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi sagaala mustafa xasan nuur ayaa warbixinta noo soo dirtay kulankan uu madaxweynuhu la qaabtay wafdiga ingiriiska ayaa diiradda lagu saarayay arrimo la xidhiidha xoojinta xidhiidhka labada dal ee somalilan iyo ingiriiska ammaanka guud ee mandaqada doorashooyinka mashaariicda horumarineed iyo wadahadalada somalilan iyo soomaaliya madaxweynaha somalilan waxa uu dowlada ingiriiska uga mahadnaqay taageerada ballaadhan ee ay la barbartaagan yihiin somalilan waxaana uu sheegay inay somalilan ka go-an tahay adkeynta xidhiidhka beesha caalamka sidoo kalena wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ay xukuumad ahaan ka taagan yihiin mowqifkii iyo shuruudihii ay beesha caalamka somalilan hore uga bayaamisay dhankooda waxa ay wafdigu ku bogaadiyeen somalilan horumarka laga sameeyey qabsoomidda doorashooyinka iyo sida ay shacab iyo dowladba diyaar ugu yihiin geedisocodka dimuqraadiyadda ee dhinaca doorashooyinka iyo horumarka ugu dambeyntii waxa ay madaxweynaha somalilan iyo madaxda hay-adda dalka ingiriiska u qaabilsan kaalmooyinka caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano d f i d kala saxeexdeen wejigii labaad ee kaalmada dalka ingiriisku kaga qeyb qaadanayaan sanduuqa horumarinta somalilan ee s d f ee lagu maalgelinayo mashaariicda horumarineed ee dalka laga fulinayo waxaa kaloo ay goobta ku kala saxeexdeen heshiis lagu horumarinayo kheyraadka tamarta somalilan kulankani ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a abaar ba-an oo ka taagan wakhtigan baadiyaha dhulka gobolka gedo ayaa saameysay daaqa deegaanka iyo dadka boqolaal xoolo dhaqato ah ayaa wajahay xaalado macluul ah iyo abaar daran oo kulul oo ay aayado kaliisha hor leedahay ma jira ilaa haatan cid gargaar geysay gobolka warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu haysaa saare cabdi axmed
gobolka gada oo u badan buuraley ay dadkiisa badi ku tiirsan yihiin xoolaha ayaa waxaa guray warihii iyo ceelashii dadka ay ka cabbi jireen sidoo kaleetana waxaa biyoyareeyey webiyada magaalooyinka mari jira qaarkood abaarta ayaa si siman u saamaysay boqolaal kun oo xoolo dhaqato iyo isugu jira beeraley reegada ah magaalada baardheere oo webiga jubba uu maro ayaa wakhtigan ka mida meelaha baadiyaheeda xoolihii ku dhaqnaah ay dadku ka deyrinayaan abaarta awgeed qaarkoodna ay naqdoon una gudbeen gobolada jubbada dhexe iyo shabeellada hoose cabdulaahi diiriye waa waxa uu ka mid yahay cuqaasha dhaqanka ee magaalada baardheere ceelasha biyahoodu waa qaraaraadeenoo way isbedeleen meel aan lagu noolaan karin bay noqotay cimilo ahaanna hawadii oo dhan baa isbedeshay dhirtina waa isbedeshay anigan hadda cabdulaahi diire waaloo kula hadlayana waageega ore nin nin joogo oo xoolaha ku tacluqo geela raaco oo carrada iyo cimilada iyo xoolahaba aqoon durugsan uleh baan ahaa waktigii anigu aan wax raaci jiray haddana wakti badan baa udhexeeyo maaragtay hawadii oo dhan baa isbedeshay abaarta si xoogla ayay oga jirtaa gobolka gedo warihiina way biyo beeleen halkaas ayadaa marka dhibaato badan baa ka jirto oon iyo haraad iyo kulayl baa ka jiro xooluhu ma haystaan baad ma haystaan waxaad ma haystaan wax madowna ma haystaan si lamida baadiyaha dhulka beeraleyda waxaa iyaguna aan jirin dalagii wax soo saarka beeraha abaarta ayaa saameyn xoogan ku yeelatay dhulka dhaca koonfurta gobolka gado oo ah halka ugu daran ee meelaha qaarkoodna amniga awgeed ay adag tahay xataa in hay-adaha samafalka ay gaaraan haddiiba gobolka ay yimaadaan waxaayadaa deegaanka buusaar ee koonfurta gobolka gado waxa aan la xiriiray mid ka mid a xoolo dhaqatada halkaasi ku soo hayaamay carrada horta dhibka jira laha naga dulhaada abaar aada u baahan oo dadka iyo dunyadaba aada u haysada carrada ka jirta kaas ahaan biyaha ayaa noogu daran waxaan u malay boostada biyaha konton dhaal waxaa la gadaa toban dollar ama kun shilin oo kenya ama laba boqol iyo soddon kun wax sidaasaa la gadaa heelidina waa dhib haddaad tiraa bawid baan wudi u karaysanaana lix boqol toddoba boqol oo dollar bay dabada gashanaysaa abaarta waxay haysata waa faafadhuun waa jiriley waa daarsalaam waa cawsquran waa soona buysaar ceeldheer dhul iyo isku xiran aad u fara badan waa garsaal dhulkan gobolka geda koonfurtiisa o dhan bay horta aad u haysataa waxaad moodaa ceelasha biyo male nafla xoole ahoo dhiman lahay oo dhimanna ma lihin duunyana haddee waa iyada waa laga yaaban yahay wax gurgumada iyo wax haddii algarjaara iyo wax guud ahaan midna ceelna uma qodno cidna uma maqnaan iska nahay ka sokow abaarahan waxaa jira iyadana colaado soo noqnoqday xoolihiina abaartaasaa kana waaye cadna ma lahan caano ma lahan cad hilib oo laga qasha ma lahan ninkii iyo xoolihiisii waa kala dhigan hashiisii waxay gashay ilaa iyo maaragtay shabeelooyinkay gashay ninkii iska lahaana wuxuu degan yahay sida garbaarey luuq doolow beled xaawo ilaa baadiyuu degan yahay intaasoo dhan baa marka dhibaatadaas ayay ka jirtaa wax gurmada oo dawlad aan ka helnay ama maaragtay na soo gaaray ma ay jiraan dadkaana hadee ilaahay baa nursaami jira waxay ku noolaan jireen xoolahooda bay haayeen marka gargaarka isaga maana arag magaalooyinka qaarkood waxaa soo buuxdhaafiye xoolo dhaqato hayaan ah sida uu v o eeda u sheegay guddoomiyaha degmada buurdhuubo ee gobolka gado xasan maxamed cali xasan yare dadkii miyiga deganaayo xoolo dhaqatada ahaa iyo kuwii beeraleyda ahaayoo tuulooyinka makacdada deganaa toddobaatan boqolkiiba dal la dhihi karo yaa barakac gudeed sameeyey oo usoo barakacay dhinaca magaalada tirada yar oo hartayna waa kuwa hadda ugu daran oo meelihii ay neefafka usoo haray ay la aadeen qoonka ugu baaba-ayo oo oo xaaladooda ay hadda adag tahay oo maalmahaan in iyo bisha hadda aan soo dhaafna o dhanba in biyo loo dhaamiyo oo biyo dhaamis loo sameeyo gaadiid baabuur iyo inta la kireeyey biyo loo dhaamiyadoodii dadkii iyo dunyadii ba xaalad adagoo halis ku jiraan magaaladan annaga haddeer waxaan joognaa shan sano iyo dhowr bilood al-shabaab markii laga xoreeyey muddadaasaa laga joogaa horteedna lix sano iyo al-shabaab joogeen lixda sano ay joogeen oo horena ayaga humanitarian assistance ay ka hor istaago cunaqabateyn baa saarnayd hadda annaga intaan joognana sidaasi lamid a way cunaqabateeyeen khubarada ka faalloota isbeddelka cimilada ayaa had iyo jeerba sheega in abaaraha soo noqnoqda ee soomaaliya ay sal u tahay isbeddelka cimilada iyo heerkulka sii siyaadaya gobollada koonfureed qaarkood oo aysan ka jirin amni buuxdana waxay u nuglaysay in shacab badan mar kastoo ay saameyn ku yeelato abaaraha goobaha aan la gaari karin ay ka dhacaan xaalado masiibooyin oo ay ka mid tahay in dad ay u le'daan iska daa xoolaha iyo dalagga ee abaaraha jira dhowaan unbay ahayd markii shirar qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ay qayb ka tahay oo qaybtood ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeta nairobi la sheegay in abaaraha ka jira soomaaliya ay saameyn doonaan malaayiin dad ah oo haddii aan laga horteginna ay taasi abuuri karto masiibo bini-aadinimo oo dhacda aaday mahadsan tahay saare cabdi axmed oo rubixintaasi inoo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa v o a
waa hagaag wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in sarkaal sare oo ka tirsan booliiska uu ka badbaaday weerar qaraxa oo lala beegsaday degmada xamar jajab ee magaaladaasi dhaawac ayaa la sheegay inuu soo gaaray sarkaalkaasi sidoo ku soo warramayo xasan kaafi qoyste
waxaa maanta qarax noociisu yahay kuwa lagu dhejiyo gawaarida gaarigiisa loogu xiray jenaraal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya xilli uu ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taalla degmada xamar jajab ee gobolka banaadir jenaraalka oo lagu magacaabo maxamed dhoorre ayaa dhaawac culusi ka soo gaaray qaraxa waxaana dhaawiciisa loola cararay goobaha caafimaadka magaalada muqdisho gaariga qarxay oo burbura xoogani uu soo gaaray ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saaruf kaas oo la tilmaamay inay leeyihiin ciidamada booliiska soomaaliya iyadoo sida la sheegayna sargaalka dhaawacmay uu dhanka arrimaha dibadda u qaabilsanaa ciidanka booliiska soomaaliya ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi sidoo kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxa lagu dhaawacay jenaraal maxamed dhoorre inta badan qaraxyada lagu xiro gaadiidka gaarka loo leeyahay ayaa ka mida falalka qorshaysan ee lagu dilo mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo saraakiisha ciidamada ee ka tirsan dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a muddo toddobaadyo gudahood ah ayaa tan iyo markii milatariga iyo hogaamiyaasha rayidka ee dalka suudaan ay kala saxeexdeen heshiis awood qaybsi ah ayaa rabab mahiigaana waxa ay sababeen fatahaad ka dhacday webiga niil kuwaas oo dhibaato u geystay tobannaan kun oo guryo ah heshiiska labada dhinac ayaa ku baaqaya muddo saddex sano ah oo kumeel gaar ah oo u horseedaya dalka in la doorto dowlad rayid ah inkastoo xasilooni darada siyaasadeed ee ka jirta dalka ay abuurtay dhibaatooyin dheeraad ah ayay dad badan dhibayaalo ah ay badani sheegayaan in kacdoonku uu xoojiyey dareenkooda xagga bulshada warbixin ay soo direen esha saray iyo naba muxyadiin oo jooga khartuum ayaa waxaa inoo soo koobaysaa cashe ibraahim aadan iyadoo wadahadallada siyaasadeed ee ku saabsan samaynta dowlad cusub ay ka sii soconayaan magaalada kharduum ee dalka suudaan ayaa kumanaan guryo ah waxa ay ku dhex jiraan biyo
That is my house. The water reached to this level. Every part inside the house is full of water.
kaasi waa gurigayga biyuhu waxay gaareen heerkan qayb kasta oo guriga dhexdiisa ah biyo ayaa dhex fadhiya gurigaas waxaa ka buuxa biyo ka badan kuwa ku jira kayga sidoo kale waxaa jira laba guri waan jabnay We're collapsed.
shidaalyaraanta ayaa ahayd mid ka mida sababihii dhaliyey bilooyinkii mudaharaadka ahaa ee lagaga soo horjeeday xukuumadda dalka suudaan ee markii dambena xukunka lagaga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir kuwaas ayaa kordhiyey caqabadii ka dhalatay dhibaatada fatahaadda ee aagaga ay daadadku ka jiraan maadaama ay matoorada intooda badani u baahan yihiin shidaal iyadoo kale guurka siyaasadeed uu ka socdo dalkaasi ayaa ururada gargaarka ee laga leeyahay gudaha dalka sida nafiir ayaanay hubin sida iyo goorta gargaarka dowladeed la heli doono للأسف هي الحاجة بتحصل كل سنة يعني Sadly, this happens every year, and that this is a problem of infrastructure, city planning, and sanitation. Government nasiib darrase arrintani waxay dhacdaa sanad kasta waa dhibaato xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah qorshaynta magaalada iyo nadaafadda faragelinta dowladda weli waa mid aad gaabis u ah oo jahwareerka siyaasadeed ayaa durbaba saameyn ku yeeshay howsha maadaama aan wax dowlad ah ilaa iyo hadda la samayn taasi waxay sidoo kale beddelaysaa xaaladda سياسي في دولة مسؤولة بالضرورة كان بيكون الوضع مختلف أكثر من أول nafeer oo macnaheedu yahay iskaashato amaba gargaarka bulshada ayaa waxa ay ka kooban tahay dad isxilqaamay oo qiimeeya waxyeelooyinka ururinta biyaha iyo daawada oo mararka qaarkoodna gacan ka geysta ka daadguraynta dadka ay dhibaatadu soo gaartay aagaga ay dhibaatadu ka dhacday qaar ka mid a dadka dhibanayaasha ah ayaa sheegaya in maadaama waddanku sugayo in hay-addiisa sharci dejinta la sameeyo kadib mudaharaadyadii dhacay ayaa dareenka guud ee bulshada dalka uu sare u kacay بالمناسبة هو التغيير التغيير التم العام هو ب- يعني
The political change that occurred had resulted in social change. We've seen a more collaborative approach and an increase.
isbeddelka siyaasadeed ee dhacay wuxuu dhaliyey isbeddel bulsho waxaanan aragnay qaab iskaashi badan iyo isbeddel ku yimid dad isxilqaamay oo da'yar oo beddel u ah dowladdeenna waxay ka soo horjeedeen nidaamka laakiin waxay fulin karaan dowrka dowladda ee maqan dhallinyaradu waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan qaybtan taariikhdeenna ah The youth have done great work in this phase of our history.
أو حتى ما كان في نظام حكومي يعني fatahaadaha ayaa dilay tobannaan dada islamarkaana barakiciyey boqolaal kun bishii agoose lasoo dhaafay laakiin maadaama dowladda cusub ay hadda soo xoogaysanayso xilli roobaadkana uu soo gebagaboobay ayaa dadka deegaanka waxa ay rajo weyn ka qabaan in howlaha dibudhiska ay bilaaban karaan
warbixintii ay soo direen caysha asraay iyo naaba muxidiin ayay ahayd waxaana inoo soo koobaysay caashe ibraahim halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laantaha af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington d c bal iminkana aynu ku nasanno heestan waa cumar dhuule allah u naxariistay abwaankii caanka ahaa iyo jowhar luul
tegay ceelasha baryoo na beryana tegay ceelasha baryoo buhood lebu ranka haybsadayoo biyahan dhuray birta caynabahoo beerdahan kuwa reegay buurdhaboon ka baaqayba naanadii hawdoo bastoolad ah loole bawsar noqdo bimeeyay nafta bogsin bismillaahi baani dhiyona balwada bismillaahi baani dhiyo xankabi labay bayd culuso burhantaydu cawaway bixiyo ilaahan baryay babkii way furayo ishayda mid buuxisame bidixdan barkima udhigun hurdada bidixdan barkima udhigun buustahehuwa nayse baarsudhayun mala boqol jeer bayaan u arko aan baraarugay goor habeen badhaho benoobe waxaan buruusan bogsadan ismoodayeenaynan bogsadan ismoodayeen halkii bogtay way banaanta fiqiyan fariinu diro wadado fiqiyan fariinu diro furfure kutub ti cilmiga filigo fudaydna dabka foxa ugu ridawo fiirsade ti fidmada kicise cashaqa ficilan waafakaad mala hawteegaya halabsadayo na baabuur hawteegaya halabsadayo habeenkida ror u sii hoydo kaw idhi hirti waa birigo hadhkii mali dhimo hadday tahay galool hadda carle hoos galayo halkanaca barku yara hakaduu sidii hatuf kii waxbay ila hadlo harirdidan eegayoon hulqado aan haleehub kan sitoo igilo hayaan hawte gaya haybsadayo row soco bayib dhahdeenu hagaagitil mame hilinkiyo ku soo jirtay hubunkii reeraha uu sahan u waraystay
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybtii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii qurbaha iyo weliba faaqidaadii ciyaaraha marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
ururka xisbullah ayaa sheegay inay maanta ciidamadooda ku soo rideen koonfurta lubnaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droonka oo ay israa'iil leedahay kooxdan ayaa sheegtay in diyaaradan droonka ah ay u adeegsadeen hub ka habboon iminkana ay gacanta ku hayaan burburkeedii milatariga israa'iil ayaa sheegay in diyaarad droon ah oo ay leeyihiin ku dhacday deegaankaasi balse sharaxaad kama ay bixin nooca ay tahay waxaanay sheegeen inay ahayd diyaarad yar oo aan laga helayn xog weyn oo kashifaad ku keena milatariga dalkooda hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah ayaa bishii aynu soo dhaafnay uga digay israa'iil in ay soo ridi doonaan diyaaradaha droonka ah ee soo gala hawada lubnaan
tallaabada uu qaaday madaxweyne donald trump ee uu ku baajiyey kulan qarsoodi ah oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha afghanistan iyo hogaamiyaasha taalibaan ayaa muran dhalisay kulankan ayaa qorshaysnaa inuu axaddii shalay ka qabsoomo goobta loogu talagalay nasashada madaxweyneyaasha maraykanka ee camp david madaxweyne donald trump ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo dilay labayo toban qof oo uu ka mid ahaa askari maraykan ah mudanayaasha kongareeska ee labada xisbi qaar ka mid ah ayaa sheegay inaanay habbooneyn in madaxweynuhu marka horeba uu kulankan marti qaado
murashaxiinta dowladaha hoose ee moscow iyo guud ahaanba dalkaasi ayaa ka soo jeediyey dowladda ay guuldarro ballaaran ka soo wajahday doorashooyinkii xataa iyada oo badiba xisbiyada mucaaradka laga mamnuuca inay soo tartamaan iyadooo ay badiba la tiriyey codadkii ayaa waxa ay u muuqataa in dowladda hoose ee moscow taageerayaasha dowladdu ay waayeen kuraasidii saddex qaybood marka afar laga dhigo lix iyo toban gobol oo ay ka mid tahay magaalada saint petersburg ayay u muuqataa inay guulaysteen xubnaha xisbiga talada haya ururka ilaaleynta doorashooyinka ee madaxa bannaan ayaa sheegay in goobo badan oo ku yaala siberiya iyo bariga fog ee dalkaasi doorashada loo isticmaalay laaluush waxaa kale oo ay sheegeen inay meelo badan loo diiday warbaahinta dadka codaynayana lagu adkeeyey maamuuska guud ee codaynta
wakaaladda tamarta ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in korjoogayaasheedu ay xaqiijiyeen in iiraan ay rakibatay qalab casri ah oo loo adeegsan karo horumarinta uraniumta wakaaladda ayaa sheegtay in qalabkan ay ka mid yihiin kuwo laga mamnuucay oo ku jiray heshiiskii nukliyeerka ee labadii kun iyo shan iyo tobankii xaqiijinta wakaaladda tamarta ee qaramada midoobey ayaa ku soo beegantay kadib markii saraakiisha dowladda iiraan ay arrintan iyagu shaaca ka qaadeen
intaasina waxaa ku eeg warkii dunida iminkana dhegeysta kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban saynab abukar ayaa inoo soo jeedinaysa
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dhallinyarada ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin lafdhabarta bulshada haddaba dhallinyarada soomaaliyeed kaalin intee la eg ayay wakhtigan kaga jiraan dhanka siyaasadda mise ka dhex muuqdaan siyaasadda dalka waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamed cabdi aw faarax dhallinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama soddonkii sano oo lasoo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda sida wasiirada baarlamaanka wasaaradaha qaybaheeda kala duwanee kale dhammaan gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadirna waaba iyaga marka waxaa la odhan karaa dhallinyaradu doorkoodii way haystaan aad baad u mahadsan tahay abwaan looyaan dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdi yuusuf dhallinyaro doorkeeda iyo qoontadeeda ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haysataan leef abwaanka dhallinyaradu statistiskii u dambeeyey la sameeyey toddobaatan iyo shan boqolkiiba bay maraysaa tirada dhallinyaradu marka ma aha kuma fillamaan leenahay inkastoo dowladan waxoogaa sidii hore aad moodan wax yar dhaamaan marka qaarkood dhalinyarada ay fursado yar siiso haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhowaa maalin walba waxaan arkana dad tahriibaya dad jaacadii kasoo qaljabinaya dad ururada sida xajirka oo kale aynu dhibaatada inagu hayo oo kale dhalinyaradii ka faa'idaysanayso waxyaalaha keenaya waa rajabeelka iyo dhalinyaradu aan fursado shaqo aan haysan markay waxbarashadii ay ka qalinjabiyaan marka kuma raacsan abwaanka fikirka hayalooyaan waad dhagaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaaman adigu inaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya maxamed maya anigu saynabe waa sababeynayaa dhalinyarada soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dowladda federaalka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan iyo weliba wax loogu daray marka dhallinyarada soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeeduba aaminsan tahay in dowladda hadda ay hogaanka hayo maxamed cabdilaahi farmaajo boqolkiiba sagaashan iyo shan ay siisay doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan maxamed waad dhagaysanaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in kaalintii dhallinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la-aan iyo in dhallinyaradu laf ahaantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo usur gelin kara inay doorkoodu qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd fakarka abwaanka anuu ixtiraamay fakarkiisa haddana kuma raacsanay arrintiisuu dhigo waxaad moodaa dhallinyarada oo dulman inuu haddana qalad ka saarayo oo ilahi isku xidhnaamisa dowladda laga raba in istaraatiijiyad iyo boolis u samayso oo dadkan lagu hago oo loogu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhallinyaradu maadaama ay yihiin dadkii lafdhabarkii dalka meeshii baahidaadaya lagaa dhagaysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo laleeyahay ma ururadaas iyo balaadada kugu raadgadatay baa tahay maxaata baaritaan ha lagu diro qofkii si xuquuqdiisii asaasigeed ku waayay arrinta kale xagga bawer sheeginka xagga qabiiladan oo dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay dee xagga traditional dialarka dadka hogaamiyaasha waa wada dhaqameed oo odayaal waaweyn dhalinyarada door kuma leh odayaashiina waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaal ah oo dad waaweyn door dhalinyaradu meel ay kasoo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna oo qaladka ugu badan ka jira lakiin hadda qaladka wuxuu ka jiraa dowladdii oan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dee dowladda burburka iyo isku xidhnaan la-aanta waxay la qabaan ummadda soomaalida o dhan bay la qabaan iyo isku xidhnaan la-aanta taas wax iyaga gaar loogu dhaliilaya ma aaminsan waan leeyahay waan qalad laakiin way haddii laisku abaabulo oo dowladduna boolis u samayso iyaguna way isku xidhmayaan taas waa wax laga gudbi kara taas mahadsan hayaab waan looyaa haddaan halkaa maxamed u bayaamiyo dowladdu boolisigeedu waa degan yahay waana fadhiyaa waxaana xaqiiq u ah oo caddayn u ah sida ra-iisul wasaaraha qaranku magaalo kasta oo eerbo ku yaalay garoon kubadeed inuu lacagtii qoondadii qaranka qayb ka mida loo qoondeeyey oo meel kasta dhallinyaradii looga dhisayo garoon ay kubadda ku cayaaraan taas ayaa caddaynaysa in boolisiga dowladdu degan yahay ay dhallinyarada ay ka leedahay kuwa aan lahayn garoon in garoon hadda loo dhiso ay kubadda ku cayaaraan baa qorshaha dowladda ugu jirta kuwa badanna hadda loo dhisay ee dhallinyarada iyagaa laga rabaa isku xidhnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyigeliyaan dhallinyarada ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha lagmujaraha laga habaabiyey inay wacyigelin u sameeyaan dhallinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqa sooranka ka tegayo saxaraha ku dhimanaya inay wacyigelin u sameeyaan dhallinyaradan bilaa dareenka aan ka dhiidhiyan waxyaalaha dalkooda dhibaya dhallinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awooddii bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa kasoo baxay fakaltiyada ama jaamacadaha xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaala dalka waxsoo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa kasoo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaala shaqa abuur lagu samaynayo marka iyagaa dhallinyarada laga rabaa halabuur iyo isku-xidhnaan iyo wadaniyad iyo qorshe awoodooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyada dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliya iyagu ha la yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay oo waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu ha la yimaadeen halabuur iyo wadaniyad waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf saaxiibkay wuxuu ka dhawaajiyey uu ku celceliyey arrinta dowladdu waxay samaysay sida doorka dhalinyarada siisay garoommadaoo kale buun garoomada ciyaaraha oo kale oo dowladdu si ugu dambeysay baydhabo kale ay ra-isul wasaaruu lacag ugu dhawaaqay saaxiibka anoo fikirkiisa ixtiraamaya waa arrintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkiin la jiheeyo laakiin nin de qof nool baaba de ciyaaraba dadkiiba qaybna waa waa la iska xidhay waxaa laleeyahay qaraxyay wadaan oo dhallinyaradii iyo xafiisyadii agsis uma helayaan ay ku galaanoo baahidooda kusoo bandhigaan qaybna dee waaba tahriib iyo qaybna afduubbaa waxba haysta kooxaha xag jirka marka garoon iyo waa dad labadan iyo dad horumar gaadhay baa garoomo iyo ciyaara taas waxaan isleeyahay dowladdu kacdoonka dhallinyarada ka dhex jira bay iskaga jihaynaysaa waa arrin siyaasad iyadu rabto inay arrinta iskaga dejiso dhallinyarada iyo caqabadaha kacdoonka xagga dhallinyarada ka haysta mana filayo waxaa dee la bogaadiyo inay tahay garoon lacag lagu bixiyo dadka caafimaad bay u baahan yihin nolol bay u baahan yihin basic lifekii o dhan baa maqanba ciyaar waxaa la gaara wadamo horumaray iyo yurub baan arki jirnay un ciyaarahan la tixgeliyo marka iyagu ay nolosha kale meel saareen marka inagu beyskii baynu ka baxayn caafimaadkii jidadkii abwaan looyaan waad dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd horta dhallinyaradaas soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha la midka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo caragnimada waxaa la odhan karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aad wax u bartay inay kaga horeeyaan dhallinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaa tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhallinyaro ah caasimadda banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aad u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhallinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhammaadeen ama waxyaala dhinacaasoo dhallinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawackuba ma ay yimaadeen dhallinyarada dhankooda ka jiiftaayo waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaasho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhallinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda deberaan ta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayn maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumareedna hala yimaadeen maxamed waad maqlaysaa abwaan looyaan iyo sida uu kaga hadla arinta abwaanku ku celceliya midnimalaan iyo isku xidhnaanlaaan baa jirta taas waxaynu bicidsano maaha waxay la qabaan burburka iyo dadka ummadda somaliyad o dhan bay la qabaan dhalinyaradu oo dowladdaa laga rabay inay national fishin yeelato oo dadkan istaraatijiyadu samayso intaan ka ogahay wuu jiraa urur qaran wax lagu sheego dhalinyarada laakiin urur maaha dee shuruucdii iyo soo maray habraaci loogu talagalay maaha oo urur iska samaysmay oo qof jecaleysi ku samays baa lagu sameeyey dowladuna khaladaadka ugu badan iyada kuleedahay saas kale si dhallinyarada u burburto aysan door u yeelan muuqda oo dadkii taalentiga lahaa ee hore abuurkiisa wax soo kordhin lahaa uusan meesha u imaan qofku uu qofba qofku xigsaday madaxda sare geysanaysa oo ururkii ay sidaa dhallinyaradin magaci loogu wato haddana uusan ururkii meesha joogin siyaasiyiintii iyo dowladii baa dhallinyarada sii burburinaysa si ayna fursadihii iyagoo ka cararaya in dhallinyarada fursadaha ka qabsato oo sidaa cadaadiska halkaasin uu ka jira dadka waaweyn cadaadisku way ku hayaan dhallinyarada insan soo gelin oo isan ciriiri xagga siyaasadda aysan u gelin markaa saas doorkoodu uga maqan yahay meesha dowladduna istaraatijiyaad cad kamay samayn ma maxayso fan uma samayso isku xidhnaantu markaa abwaan ku celceliyay waa isku xidhnaantu burburka ummadda o dhan ka mid tahay taasu haddii qorshe loo sameeyo dhallinyarada way midoobaysaa waxa ugu dhow xoog dhabarka lafdhabarta ummadda soomaaliyeed ah oo diyaarna oo inay doorkooda ciyaaraan hadii loo baahdo horta intaana gabagabada u gudbin aan jawaab yar ka idhaahdo hadalkii maxamed ururka dhallinyarada qaranka soomaaliyeed waa jiraa fadhigiisuna waa magaalada muqdisho inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahan yaha dhallinyaradu inay ka qayb qaataan wixii awoodoodaana way qabtaan wasaaradda dhallinyarada iyo sbortiskuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan wayna ka warhayaan halka gabagabadu haddii ay dhallinyaradu iska warhayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo iyagu ay iska warhayaan waa la gaari karaa doorkooda waxqabad waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasaddana inay helaan way u fududaanaysaa laakiin haddii dhallinyaradii iyagu ay yihiin kuwa kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogtae waxbarta aysan iska warhayn waa dhaliil iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha lagamana leexleexdo runta maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay midda xalka iyo dhallinyarada sidee caqabadahan uga gudbi karaan waxay caqabadahan uga gudbi karaan haddii dowladdu ay boolicy istaratiij cad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo oo dhallinyarada doorkooda la aqbalo dowladdu waxay muddaa olihaysan aqbalsaneen doorka dhalinyarada oo ah labaatan iyo shan awoodda dalka dhallinyaradu marka hemiyadeeda in la siiyo dowladdu istaraatiijiyad ha ka yeelato dhallinyaradana albaabada ha loo furo hana la jiheeyo waxba ayaysan dowladda ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray waxa ciyaara noocaas karo dadka lagu jiheeyo kalo kacdoonka laskaga dejiyo way ka weyntaa baahida dhalinyaro dareemayso intaa marka waxaan leeyahay guul baan rajeynaya dalkayga dadkeena xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay maxamed cabdi awfaarax abwaanlooyaan oo ah abwaan soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay doodii gaabneed iminkana dhegeystayaal kusoo dhawaada sahraa cabdi axmed iyo barnaamijkii qurbaha
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe dalalka qurbaha si lamida soomaaliya waxaa waalidiinta qurbaha joogta ee soomaalida ah ay door bidaan in ilmahooda marka ay yar yihiin ay ku ababiyaan diinta islaamka amaba ay baraan qur-aanka kariimka ah waxaa laga maraa dadaal dheeri ah iyo wakhti badan oo ay sheegeen waalidiinta iyo macallimiintaba inay ku bixiyaan ilmaha si ay u aflaxaan macallimiinta ayaa u mara sida ay sheegeen baritaanka qur-aanka kariimka carruurta si ka duwan sidii carruurta soomaaliya oo inta dugsiyada qur-aanka la isugu keeno looxda lagu qori jiray qadda ay ilmaha ka soo bixi jireen amaba subciska ay geli jireen fardambaha marka ay ka soo baxaan iskoollada sidoo kaleeto habmaamuuskii xoolaha ee miyiga iyo magaalooyinka looga bixin jiray ilmaha marka ay qur-aanka dhammeeyaan ayaa waddamada qurbaha qaarkood ka gedisan sidii ay horey u ahayd gobolka yuta toddobaadkan waxaa koob iyo labaatan carruur ay ka qalinjebiyeen madarasada alhuda islaamic senar ee ku taalla halkaasi waxaana ilmahaasi ka mid ahayd anise maxamed cali oo koob iyo labaatan sano jir ah jaamacadda dhigato xilina shaqayso waxay iiga sheekaysay siday ugu faraxsan tahay heerka qur-aanka ee ka gaartay iyo caqabadihii ku heernaa
waxaan ka mid ahay labaatanka arday oo masaajidka alhuda ku dhameeyeen alhuda islamic center waxaa ku taala yuta oo waxay igu qaaday muddo saddex sano intaan qur-aan ku dhameeyo waxaan umahmad celinaya allah subxaana watacaala iyo macalimiinta igu dadaaleen iyo waalidkayga waayahay boqol toban iyo afarta qur-aanka waad dhammaysay ha waa dhameeyey alxamdulilah sidee kugu adkeed inaad dhammayso ama kugu fududeedbo ani waxaan dhigtaa jaamacadaan dhigtaa waana shaqeeyaa adeeg u ahaa sababtii wax badana ku mashquulsan intaasoo dee laakiin waan dadaalay maalintaas intaan qur-aan aqriya oo ka baxo macalimadayaashee macalimiinta xaruntaasi waxaa ka mid ahaa macalin xasan yuusuf maxamed wuxuu isna ii sheegay inaysa sahlaneen in qur-aanka carruurta maraykanka lagu baro wakhtigan adag laakiinse uu sheegay inuu alle u sahlay taasi oo u suuragelisay in ilmahan ay ka aflaxaan dugsigooda qur-aanka horta marka hore ilaaha aan ku mahad celinaynaa ee noo suurtageliyey noo fududeeyey marxaladan aada iyo aada u culuseyd inuu ilaahay noo fuday ilaahay isagaan ugu mahad celinayna mar walba intaas kadib waa arrintu ma sahlanayn saddex sano waxay ku qaadatay juhdi ay wada galeen laga soo bilaabo imaamkeenii masaajidka alhuda islamic center antidor ziyaad iyo macalimiintii iyo waalidiintii inay ka wada shaqeeyaan juhdigan oo fadhi fara badan loo sameeyey alxamdulilah intaas kadib ilaahay wuxuu fududey inay qur-aan ku dhameeyaan qaarna xataa ay halkan ku dhasheen qaarna ay hingaadaba intay ku bilaabeen su-aashaada markaan usoo noqdo in ay loox ku qaataan qur-aanka loox maya ma jiro oo kii soomaaliya oo kale laakiin waxay sameeyaan hingaada markay qaadanayaan waxay ku bartaan kitaabkan ahaan green booga oo aan hingaad ahaan ku barno dugsigan wuxuu u kala baxaa laba qeybood qeyb laba maalin la dhigto iyo qeyb shan maalin qaar qaarkoodna waxay soo galaan ilaa lix maalmood hingaadana waxay ugu badan tahay marka kuwa labada maalin soo galoo kale sida sabtada iyo xadda inay ku qaadato lix bilood kuwa shanta maalina inay ku qaadato saddex bilood hooyo safiya abrone maxamed waxaa u qalanjibisay shan caruur ah oo ka wada dhameeyey qur-aanka kariimka ah dugsigaasi waxay iiga warantay dareenkeeda wallaahi dadaal badan ayaanu gelinay oo ah inaan ilmihii mar walba ugu sheekeyno diinteena islaamka inay diin fiican tahay diin macaan tahay inaanu barno inaan mar walba qisooyinan ambiyaa ugu sheekeyno aan annaga tusno in qur-aanku uu wax fiican yahay aan la subcino marka hebag badan baanu gelinay si ay u jeclaadaan ilmihii tii ayaa ilmihiina ay ku saacideeyo si fiican u jeclaadeen oo dugsigii inay bartaan markaan intaasaan u helnay dareenkaaga waa sida hooyo ahaan marka hadda markay Maasha Allah.
dhameen kadib maasha allah dareenkay wax lasoo koobi kara maha aada iyo aad ayaan ufaxsa- faraxsanahay alxamdulilah caruurtayda iyo qur-aankii dhammaysay anagoo waddana waddan dhib leh oo dad naga ah, xoog badan oo naga wa- magaciisa badan joogno oo anagoo waddankaa joogno inaan ilmihii diintii barno ay inoo bartaan oo maanta inoo garaajuweeyaan alxamdulilah aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay meelo ka mida soomaaliya in ilmaha qur-aanka la xifdisiiyo ayaa waxa ay qayb ka ahayd in uu lala dhaco ama mararka qaarkood ciqaab lagu sameeyo oo dugsiyada lagu xiro taasi oo ay macalimiintu samayn jireen waxayna ahayd arrin iska soo dhaqan soo jireen ah oo ilmaha qur-aanka si fiican loogu ababin jiray laakiinse waxaa taasi si ka duwan maraykanka macalimiintu ay u maraan hababtaasi ka gedisan waa kan mar kale macalin xasan yuusuf saad u og tahay walaal n meeshan way ka duwan tahay ardaydii ama wadankii oo kale in ay la garaaci jiray ama la dili jiray ama la xiri jiray ama quraclaan ama qadalaan la dhigi jiray inay caruurtan ka duwan yihiin waayo waxay og yihiin qofka haddii lagu qayliyo ama la garaaco ama wax lagu dhufto inuu wax badan iska bedelayo runtii anaga marka waxaan sameynay n oo ayna dantan ugu qasabtay inaan qur-aanka horta marka hore jeclaysiino waxyaabaha waxaa ka mid ah canigoo kale marka hore saas oo kale uusan wixii soo diyaarsanin Een, qaabab kale ayaan canaananaa oo hadday ahaan lahayd in ay maxay ahayd ii sheeg een, oo qofkaas oo kale la siiyo oo kale waktiyo oo macna waalid kale la fariisto ama isaga laftirkiisa la dhaho kale qur-aanka jeclaysiintiisa waxyaabaha waxyaabaha ku canaana waxaa ka mid ah waxaan u sameynaa een, meelo waxaa la geeyaa oo lagu soo ciyaaro meelo waxaa la geeyaa een, ay- waxyaabo ay ay jecel yihiin ama hadday ahaan lahayd kubadii hadday ahaan lahayd een, eh, maxaa ku yidhahdaa waxyaaba sida een, macmacaanka oo kale iyo cuntooyinka sida biisa oo kale ayaan ka reebnaa marka waxay danta ku qasbaysaa isaga marka inuu qur-aankii oo dadkii la socdo isagoo marka rabo inuu aado meelihii ciyaalka la geenayay ka-anama markaan horey loo dili jiray in dilkii loogu bedelay faa-iidooyinkii sida meelihii la aado oo kale kubaddii in isaga laga reebo si kastaba ha ahaatee ilmaha waqooyiga ameerika ku dhasho amaba ku koro ee wax ku barto ayaa waxay qaataan shanta ciisho ee laga bilaabo isniinta ilaa iyo jimcaha iskoolka oo subaxiisa ay u galaan ay uga soo baxaan gelinka dambe ayagoo daalan waxaase guulaha qur-aanka ee ilmaha noocan ah ay gaaraan ee qur-aanka dhammeeyo lagu macneeyaa mararka qaarkood inuu jiro iskaashi dhex mara waalidiinta oo ilmahooda ka caawiyo qur-aanka iyo sidoo kaleeto macalimiinta dadaalada dheeriga ay ku bixiyaan intaasina waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegnay hanaanka xifdinta iyo qur-aan dhammayska ardayda soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan maraykanka iyada oo gobolka yutana sabtidiina soo dhaaftay koob iyo labaatan caruura ee ka qalinjibisay xarunta alhuda islamic center ee ku taala halkaasi intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbaha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a haatan kusoo dhawaada faaqidaadii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya maxamuud mascade
xulka qaranka ee kubadda cagta ee soomaaliya ayaa maalinta barita waxay magaalada harare ee wadanka zimbabwe kula ciyaari doonaan xulka qaranka ee wadanka zimbabwe xulka qaranka ee soomaaliya ayaa lugtii kore oo labadan qaran ay ku kulmeen wadanka jabuuti khamiistii lasoo dhaafay waxa ay ku soo guulaysteen hal gool iyo waxba waxaanay haystaan fursad haatan wareega kale ee ciyaaraha isreereebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka lagu qaban doono wadanka qatar inay usoo gudbaan kabtanka xulka qaranka ee kubadda cagta soomaaliya axmed cali oo wariye ka tirsan v o eda zimbabwe ugu warramayay ayaa waxa uu sheegay inay ku rajo wen yihiin inay barito guul ka keenaan kulanka ay la ciyaarayaan xulka qaranka ee wadanka zimbabwe maanta zimbabwe aa joognaa waxaa isku diyaarinoonaa ciyaarta labaad oo ah, world cup qualification qatar 2022 sida oo ogtihiin ciyaarta koowaad waa ka badin hal ewer markaas insha allah beri aan guulaha rajeyneynaa Ah, xaraare aa joognaa caalimiintaa soo sameyna maanta Ah, galabtii xa- u- ah, garoonka oo beri ku ciyaar rabna aa u soconaa inaan soo aragno inaan waxyar alimiinta ku sameyno markaas waa mahadsantihiin taageerayaasha dhan adduunka joogaan xamar ilaa america ilaa australia waa ula soconaa supportka oo la siino sid waa dareemoonaa insha allah guula rajeyneynaa cabdisamed sheekh qaasin oo isaguna hogaaminaya xulka qaranka ee kubadda cagta soomaaliya ayaa maruu la hadlayay v o a waxa uu sheegay in dhammaanba soomaalida ku dhaqan dunida dacaaladeeda ay ka rajaynayaan in ay meel kastoo ay joogaanba ay taageero u muujiyaan xulka qaranka ee soomaaliya waxaan rabnaa insha allahu tacaala in kooxdeenna hadduu ilaah yidhaahdo ay halkanna ku badiso ugu yaraan ay halkanna ku badiso marka waxaan idinka doonaynaa cid walba oo soomaaliya adduunka meel walba ay joogaan in ay kooxdeenna oo awood tiro badan le runtii ay taageeraan ciyaaraha tenniskana habeenkii xalay ahaa ciyaarta loo yaqaano u s open ayaa lagu soo gabagabeeyey wadanka maraykanka ciyaaryahanada rafael nadel iyo medvedef ayaa isugu soo baxay ciyaarta kama dambaysta ciyaartan oo socotay ku dhowaad shan saacadood ayaa waxa uu dambaysta guulaystay ciyaaryahan nadal nadal ayaa waxa uu ku guulaysanayaa koobkiisii sagaaliyo tobnaad ciyaaryahana roger feder ayaa haysta koobabka ugu badan ee ciyaarta tenniska oo isaguo labaatan mara ku guulaystay halka haatan nadal uu noqonayo ciyaaryahanka kusoo xiga ciyaaryahanka oo hal koob oo keliya laga sareeyo ugu dambeyntiina wadanka maraykanka habeenkii xalay ahaa waxaa ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta maraykanka ee loo yaqaano americana football kulamadu xiise badan ayaa kooxaha qaar iskaga hor yimaadeen hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha detroit lions iyo arizona cardinals labadan kooxood ayaa kala adkaan waayey ciyaarta markii lagu daray daqiiqadihii dheerigaana weli ciyaartoodu barbaro ayay kusoo gabagabooday oo labaatan iyo toddoba dhibcood iyo labaatan iyo toddoba dhibcood ayay ku kala tageen kulan kale xiisaha badan ayaa isna waxa uu dhex maray kooxaha l a ramis iyo north carolina bantres waxaa lagu ciyaarayay guriga north carolina waxaana ciyaartaasi guulaysatay kooxda l a oo saddex dhibcood oo kaliya ku guulaysatay soddon dhibcood ayay la timid halka north carolina ay labaatan iyo toddoba dhibcood keensatay
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade bal iminkana dhegeystayaal aan ku nasanno alkhaliiji iyo heestii jamiila
heeskaasi jamiila iyo cabdijabaar khaliishi ayaan kusoo gabagabinana baahinteen idaacadeeda dujebelesa laanta soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
jooga jiriyo jeega la jaatay jawaabto
jooga la jeertay jawaad joorada la jeertay